kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa maalin arbaca ah bisha janawari ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatankana ay sideed tahay idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o na waxaa ka mida falanqayn ku saabsan kadib caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump arrimaha laga filan karo in uu ku dhaqaaqo maalmaha ugu horreeya ee xafiiska uu la wareego waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka waddamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu ku soo rogi doono si deg dega canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala waddamada qaar ka yimaada
dowladda federaalka soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee beledweyne oo ku heshiiyey xallinta khilaafaadka iyo xiisado ka taagnaa halkaasi sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa maanta beeniyey warar ay faafiyeen warbaahinta carabta oo sheegaya in israa'il ay ogolaatay heshiis xabad joojinahoo soconaya dhowr toddobaad iyadoo lagu dalbanayo amaba lagu bedelanayo in lasoo bandhigo liiska magacyada dadka ay haysato xamaas xafiiska netanyahu ayaa warkan ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn wuxuuna sheegay in wararka noocan ahi ay qayb ka yihiin dagaal maskaxeed oo uu sheegay in ay xamaas waddo taliyaha guud ee ciidamada israa'il herzi halevi ayaa shalay oo talaado ahayd booqday waqooyiga khaza gaar ahaan deegaanka jabaaliya halkaasoo ay ka socdaan dagaallo culus intii uu halkaasi joogay ayuu halevi sheegay in howlgallada ay ku hayaan xamaas ay abuuri doonaan cadaadis xooggan oo ku qasbi doona in ay soo daayaan dhammaan dadka ay hayaan dhinaca kale dadaallo xooggan oo ay wadaan maraykanka qatar iyo masar ayaa socda si loo gaaro heshiis xabad joojin rasmi a ila ku dhowada hadallada ayaa wakaaladda wararka royters u sheegay in rajadu hadda ay ka fiican tahay sidii hore balse aan weli heshiis rasmi a la gaarin xamaas iyo israa'iil ayaa weli isku eedaynaya inay caqabad ku yihiin heshiiskaasi ilo xog ogaala ayaa tilmaamaya in labada dhinacba ay ku adkaysanayaan shuruudo aad adag oo caqabad ku noqday in xal rasmi ah la gaaro amaba laga gaaro dagaalkaasi socday muddada sannadka ka badan wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ururka xamaas uu ku adkaysanayo in ay sii dayn doonaan dadka ay hayaan haddii israa'il ay ogolaato in dagaalka la joojiyo oo ciidamadeeda ay kala baxdo khaza israa'iil ayaa dhankeeda waxa ay ku adkaysanaysaa in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta xamaas laga burburinayo islamarkaana dhammaan dadka la haysto la soo daynayo wasaaradda arrimaha dibadda dalka jarmalka ayaa sheegtay in ay hogaaminayso wadahadallada ka socda midowda yurub oo ku saabsan sidii loo fududayn lahaa cunaqabataynta adag ee lagu soo rogay suuriya intii uu xilka hayay madaxweyne bashaar al asad jarmalka ayaa ku doodaya in tallaabadani ay gacan ka geysan karto in shacabka suuriya ay helaan gargaar noloshooda ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka ayaa sheegay in si dhab ah aan looga wada hadlay sidii loo fududayn lahaa cunaqabataynta qaar ka mida dhinacyada muhiimka ah ee nolosha si kastaba ha ahaatee arrintan waxaay u baahan tahay in dhammaan xubnaha midowda yurub ay isku raacaan dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa talaadadii sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalka muddada dheer socda ee suuriya uu kor u dhaafay lacag gaaraysa shan boqol oo bilyan oo dolarka maraykanka erdogan ayaa sheegay in kooxaha gargaarka iyo qiimaynta ee turkiga ah ee booqday suuriya ay soo sheegeen in xaaladaha goobaha dagaalku uu ka socdo ay ka sii xun yihiin sidii markii hore la filayey erdogan ayaa sidoo kale ku nuxnuxsaday in turkigu ay ka go'an tahay in ay sii wadaan dadaalada lagu xasilinayo goboladaasi iyo guud ahaan gobolka isagoo ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la yareeyo khatarta amni ee ka imanaysa ururada argagixisada dab weyn oo talaadadii ka kacay agagaarka magaalada los angeles ee gobolka california ayaa sababay in soddon kun oo qof laga barakiciyo guryahooda dabkan oo shalay oo talaado ahayd bilowday ayaa ku fiday si xawli ah taasoo ay sabab u yihiin dabaylaha xooggan ee ka jira deegaankaasi wararka ayaa sheegaya in dabkani uu ilaa iyo hadda baabi'iyey in ka badan kun iyo laba boqol oo hegtar oo dhula halka maamulka debdemiskuna ay weli ku howlan yihiin xakamaynta dabkaasi sii fidaya deegaanka uu dabku ka kacay ayaa ah mid ay ku yaalaan guryo aad qaali u ah kuwaas oo midkiiba lagu qiimeeyey malaayiin dollar guddoomiyaha gobolka california gevin newson ayaa shir jaraa'id oo uu xalay qabtay ku sheegay in dabkan uu burburiyey dhismayaal badan inkastoo aan ilaa iyo hadda la soo sheegin wax khasaare dhinaca naftaa guddoomiyaha gobolka californiya ayaa intaa ku daray in dadka ku nool xaafadaha u dhow goobaha uu dabku saameeyey ay si degdega uga baxaan maadaama khatartu ay weli sii kordhayso shaqaalaha debdemiska ayaa ka digay in dabaylaha xooggan ee ka jira deegaanka ay xaaladda kaga sii dari karaan iyadoo dadaallo xoogganna ay socdaan kuwaasoo ku aadan sidii dabkaasi loo xakamayn lahaa dowladda ah iiraan ayaa sii daysay suxufiyad talyaani ah oo lagu magacaabo saliishiya saala oo saddex toddobaad ku xirnayd magaalada tehraan sii deynta saxafiyadan ayaa timid kadib dadaallo diblomaasiyadeed iyo kuwo dhinaca sirdoonka ah oo xooggan ay dowladaha talyaaniga iyo iiraan sameeyeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni saxafiyadan ayaa la xiray sagaal iyo tobankii disembar kadib markii ay tagtay iiraan iyadoo wadata fiisa suxufanimo balse waxaa lagu eedeeyey in ay jebisay sharciyada iiraan xariga saala ayaa yimid kadib markii maraykanka iyo talyaanigu ay xireen laba muwaadin oo iiraaniyiina bishii disembar kuwaasoo lagu eedeeyey in ay jebiyeen cunaqabataynta maraykanka ee saaran iiraan si kastaba ha ahaatee iiraan ayaa isniintii beenisay in xarigga saala uu xiriir la leeyahay xarigga labada iiraaniyiinta ah ee lagu qabtay talyaaniga warbixinta ayaa intaasi ku dartay in saala loo xiray jebinta sharciyada jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan sida ay sheegtay wasaaradda dhaqanka ee iiraan oo iyadu gacanta ku haysa ogolaanshaha suxufiyiinta ajaanibka ah dowladda iiraan oo inta badan lagu eedeeyo inay isticmaasho dadka reer galbeedka ah ee ay xabsiga dhigto si loo heshiiyo amaba loo gaaro heshiisyo arrintaasi lagu bedelanayo dadka iyada laga hayo warkeennii dunidana waa naga intaa halka warkaasi aad kala socotaanna dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta laga bilaabay qaadista isbaarooyinka kadib markii madaxda dowladda federaalka iyo odayaasha dhaqanku ay heshiis ku gaareen in la qaboojiyo xiisadii ka dhalatay in dadka reer beledweyne ay diidaan maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle taliyaha ciidamada militariga soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa heshiis la saxiixday odayaasha dhaqanka beledweyne si amniga magaalada loogu wareejiyo ciidamada dowladda federaalka maxamed cabdi xasan sandheere wararkii ugu dambeeyey ka waraystay wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
sandheere waa mahadsan tahay ilaa labadii toddobaad ee ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ku socday waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalk soomaaliya oo taliyaha nabad sugidda iyo xildhibaano iyo wasiirka federoolka uu ka mid yahay intaba waxay dadaal ugu jireen xiisad ka dhalatay askar la dilay in la xalliyo markii arrintaa ay dhammaatayna waxa ay bilaabeen in amniga magaalada iyo sidii xarumihii dowladda oo ay gacanta ku hayaan askar ka amar qaadata maamul la magac baxay hiiraan state sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa shalay kulan ayaa waxa uu ka dhacay guriga uu degan yahay ama goobta uu degan yahay taliyaha agaasimaha nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalowshe waxaa looga hadlay arrimo quseeya amniga magaalada iyo sidii nidaamkii loogu soo celin lahaa magaalada beledweyne waxaa la isku afgartay in xarumaha dowladda gacanta ciidanka dowladda lagu celiyo muddo sagaashan cisho gudahood oo laga shaqeeyo sidii dowladda soomaaliya meelaha burbursanna dib u dayactir loogu sameyn lahaa meelaha kalena goobihii maamulka loogu talagalay ay ugu shaqeyn lahaayeen intaba waa la isku afgartay maamulka iyo saraakiishii kulantay waxaana ay ka ballameen in tallaabooyin kale la qaado tallaabooyinka la qaadaya waxaa ka mid a maanta waxaa loo dhaqaaqay sidii isbaarooyinka yaalla duleedka waqooyi magaalada beledweyne loo qaadi lahaa odayaashu waxay ballan qaadeen in ay kala shaqaynayaan maamulka dowladda iyo ciidamada soomaaliya sidii amniga gacanta dowladda lagu soo celin lahaa maleeshiyaadkaasina looga wareeji lahaa isbaarooyinka u yaalla duleedka magaalada ilaa iyo hadda wax go-aan ah oo laga gaaray ama in la qaaday ilaa hadda ma xaqiijin karna laakiin waa loo dhaqaaqay in arintaasi laga dhabeeyo waan gartay wadahadallada arrintan lagu xalinayaa intee bay soo socdeen xuseen
maxamed waxay soo socdeen intii isbuucaanay socdeen markii heshiis laga gaaray askartii la dilay kadib oo wafdi ka yimid dhinaca muqdisho uu dib ugu laabtay kadib ayaa hawshaasi la bilaabay ilaa afar saddex maalmood ay hawshaan socotay laakiin waxaa muuqata in mirodhal fiican laga sameeyey ama hore loo dhaqaaqay waxaa maamulka iyo madaxda joogta iyo odayaashaba ka go-an sidii ay uga dhabay lahaayeen wax ka qabashada xaaladda magaalada beledweyne haba ugu badnaatay midda amniga oo ilaa iyo labadii sano ugu dambeysay xaaladeedu ay qasneed waan gartay marka ciidamadii maleeshiyada ahaa ee haystay meelaha hadda la sheegayo maxaa xaalkoodu noqonayaa marka laga hadlayo mustaqbalka
maxamed waa mahadsan tahay mar kale wasiirka batroolka oo ka hadlay arrintaasi mar wax laga weydiiyey inay awood isticmaalayaan iyo in kale waxa uu sheegay in xeelad iyo wadahadal ay wax ku qabanayaan rajo weynna uu ka qabo in marka la xaliyo waxyaabaha taagan oo ay ka mid tahay cabashooyinka ay dadku ka qabaan dhismaha nidaamka hirshabeelle in lagala hadlo lagala fariisto wixii laga qaban karana dowladdu waxa uu sheegay inay diyaar u tahay inay wax ka qabato rajo waxa uu sheegay inuu ka qabo in iyadoo aanan xabad dhicin oo aanan la dagaalamin in goobihii dowladda loogu talagalay ama xafiisyadii dowladda lagu wareejinayo dowladda inay ku shaqayso waan gartay marka dadka hubka watay ma ciidankaa lagu dari doonaa ma dadka shacabka ay dad shacab ay noqon doonaan sidee loo maarayn doonaa dhallinyarada iyagu deegaanadaas joogay
waxyaabaha ugu looga hadlay kulamada qeyb ayay ka ahayd sida laga yeelayo raggaa hubaysan ee dagaalka la galay al-shabaab kadib markii dagaalka intiisii badneedna uu soo gabagaboobayo inta gobolka hiiraan qeybo badan oo ka mid ah waxaa la sheegay in la qorsheynayo in ciidanka lagu daro qofkii u baahan in askarta uu ka mid noqdo oo dagaal weli sii socdo ka qayb qaadanayo qofkii kale aan diyaar u ahayn in hubka uu meelo kale oo nabad ah oo dhibaatooyin aan loogu geysan karin dadka ama ammaanka aan waxba loogu dhimayn inuu la tago taasna mabdi'iyan odayaashii iyo raggii ka socday dowladda federaalka ee kulanka lahaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa saddexdii maalmood waa isla garteen in waxyaabaha ugu horreeya la qaadayo inay tahay in ragga hubaysan ee dagaalka la galay al-shabaab in la jiheeyo waan gartay marka siday og tahay mas-uuliyiinta yimid waa dowladda federaalka dhinaca maamulka hirshabeelle cid ka socotay ma jirtaa maxaa laga yidhi arrimaha ku saabsan maamulka hirshabeelle iyo diidmada dadka reer hiiraan
maamulka hirshabeelle guddoomiyaha gobolka waa waa uu ka mid ahaa raggii howlaha wax ka waday oo xilligii nabadeynta iyo arrimihii askartii la dilay waa uu ku sugnaa laakiin markan dambe oo arrimaha nimanka ay ka yimid federaalka iyo odayaashii deegaanka ay kulmayeen kama muuqan laakiin waxaa inta badan xoogga la saarayaa sidii hirshabeelle dadka cabashada ay ka qabaan looga xallin lahaa wax kabeddelka iyo waxyaabaha eedda ay tirsanayaanna loo xallin lahaa markaasna iyadoo raalli la ysaga wada yahay nidaam adag oo ka shaqeeya meeshan in markaas la rabo in meesha uu ka dhaqaaqo waxay noqon doontaa haddii ay hirshabeelle noqon doonto haddii ay wax kale noqon doonaan waa wax gaar ah laakiin in la helo waxyaabaha cabashada ah waxa laga qaban karo oo dowladda ay diyaar ku tahay inay wax ka qabato marka hore in la helo waan gartay marka maamulkii hiiraan state sheegtay inuu magaaladaasi ka arrimiyo xagguu hadda ama uu ku dambeyn doonaa
maamulka hiiraan state la magac baxay waxa uu horta marka hore ku sugan yahay xaruntii maamulka gobolka iyo tii degmada iyo xafiisyadii lagu shaqeynayay oo burbur uu ka muuqdo oo qaraxyadii shabaab ay u geysteen weli raadkoodii aan la baabi'inin sidoo kale mid ka mid ah buundooyinka magaalada waa ay ku sugan yihiin iyagu waxa ay mar walba xoogga saarayaan in waxyaabihii lagu heshiiyey oo ahayd in nidaamka hirshabeelle la rabay dadkan deegaanka inaynan kaalin ku lahayn in xaqa waxay u lahaayeen markay waayeen kadib ay ay hubka qaadeen oo dhaqdhaqaaqaas ay bilaabeen hadda waxay aaminsan yihiin in maamulka deegaanka ka shaqaynayo inuu yahay hiiraan isay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo u warramayey wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ka gaabsaday inuu meesha ka saaro isticmaalka awood milatari ama cadaadis dhaqaale si uu gacanta ugu dhigo kanaalka panama iyo weliba jasiiradda greenland sida uu sheegay amaba uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay florida talaadadii shalay madaxa xarunta wararka ee aqalka cad ee v o eda basti wida kuswara ayaa soo warisay in hadalladiisa ay yimaadeen saacado kadib safar lama filaan ah oo uu wiilkiisu ku tegay greenland
greenland waa dhul baraf ku daboolan yahay oo uu maamulkeedu hoos tago dalka denmark gacanka banamana wuxuu ku xidhiidhsan yahay badda karebiyanka oo ku sii xidhan badweynta baasifiga madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay in labadaba ay tahay in ay maamusho dowladda maraykanku trump oo shalay shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa ku yaala marlaaga florida ayaa la weydiiyey in uu xaqiijinayo inaanu isticmaali doonin awood milatari iyo mid dhaqaale si uu tallaabadaasi u siirto geliyo waxaanu ku jawaabay
maya kuma xaqiijin karo labadaa midna laakiin waxaan odhan karaa waxaynu ugu baahannahay ammaanka dhaqaalaha dartii toddobaadkii hore ayay baanama u dabaaldegtay shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay markii ay gacankaasi kala soo wareegeen maraykanka madaxweynaha dalka baanama hoose raa'uul molino ayaa sheegay in gacankaasi ay iyagu maamulkiisa hayn doonaan
gacanku wuxuu ku sii jiri doonaa gacantayada ilaa weligii maanta waxaynu arkaynaa calankii baanama oo si xora uga dulbabanaya sidaas ayuu weligiiba ahaan jiray laga soo bilaabo sanadkii kii dowladda maraykanku waxay saldhig milatari ku lahayd greenland oo ka tirsan boqortooyada denmark balse dhul ahaan ku taalla waqooyiga ameerika waxay tidhi waxaan rabaa in aan aad u caddeeyo anigoo ku eegaya indhaha dadka waddanka denmark greenland waxale dadka greenlandiga ah ra-iisul wasaaraha dalka denmark mathi frederikson ayaa sheegtay inaanay greenland iib ahayn waxaanay hadalkaasi mar kale ku celisay salaasadii shalay maruu halkaasi tegay wiilka uu dhalay madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee lagu magacaabo donald trump junior intii uu socday shirka jaraa'id ee uu donald trump shalayta qabtay ayaa la weydiiyey inuu xoog milatari u adeegsan doono arrimaha u dhexeeya kanada iyo maraykanka waxaanu ku jawaabay
economic force because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line.
maya awood dhaqaale sababtoo ah kanada iyo maraykanka taas runtii waxay noqon lahayd wax ku ool waxaad ka takhallusaysaa khadkaas sida macmalkaa loo sameeyey waxaad eegtaa sida ay taasi tahay waxa ay u eg tahay waxaa sidoo kale aad u fiicnaan lahayd amniga qaranka ha iloobin asal ahaan waxaynu ilaalinaynaa kanada ma cadda in madaxweynaha la doortay uu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo hanjabaadaasi iyo inuu isticmaali doono xeelado gorgortan ah sida uu dhigayo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ku qotonta in ameerika ay tahay mid wax kasta ka horreysa isaga oo isku diyaarinaya inuu xafiiska si rasmiya ula wareego labaatanka janawari waa kan thasaria merevaki oo ka tirsan jaamacadda george town university
we live in a society where a lot of these decisions are made are not made on a unilateral basis and even waxaynu la noolnahay bulsho aan in badan oo ka mid ah go'aamadan aan lagu samaynin hal dhinac xitaa haddii maamulka trump uu doonayo dhulballaadhsi oo uu dalal kale ku duulo sidee ayay taasi caqligal ku noqon kartaa xoog iyo aargoosi trump ayaa ku celiyahan jawaadiisa ah in uu cashuur boqolkiiba shan iyo labaatano kusoo rogayo badeecadaha kanada iyo mexica ay u iibkeenaan maraykanka haddii aanay labadaasi dal kordhinin amniga xadka ay la wadaagaan maraykanka waxaana uu sheegay in gacanka mexico uu ku magacaabi doono gacanka amerika
warbixintii basti wida kuswara waxaa soo jeedinaysay sahra ciidle nuur halka aad nagala socotaana waa v o a magaaladan washington d c waxaa ka bilowday diyaargarowga xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ay hadda ka harsan tahay in ka yar laba toddobaad munaasabadda oo dhici doonta labaatanka bishan janawari ee sannadkan ayaa waxaa ka qaybgelaya madax ka kala duwan oo ka kala socota caalamka iyo kumanaan ka mid a taageerayaashiisa haddaba sidee ayay u socdaan howlaha qabanqaabada xafladda maxaase laga filayaa maalmaha koowaad marka uu xafiiska aqalka cad yimaado su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu nuur xasan nuur waxa uu weydiiyey faysal derri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga maraykanka kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota
runtii waxaad moodaa in sanadkan xiise dheeraada dadku ay u qabaan in laga qayb galo doorashada waxaan dhihi lahaa caleemasaarka loogu diyaar garoobayo madaxweynaha haatan soo socda ee donald j trump madax aad u badan oo adduunka oo la casumay ayaa jirta inkastoo aan qaar badan weli magacyadooda aan lasii saadaalin waxyaabaha la filaya waxaa ka mid a dhacdooyin dhowra oo dhacay aawadood in amniga aada loo sugi doono oo goobaha laysugu imanaya iyo meelaha ay caleemasaarku ka dhacayaan in aada loo adkayn doono amnigooda maalintaas ayaa sidoo kale waxay kusoo beegan tahay maalin badana dalka maraykanka uu fasax yahay oo loo dabaaldego haliyey dalkan maraykanka ahaa oo m l k martin luther king marka taasi lafteedu waxay sii dhiiragelin doontaa in dad badan oo maadaama ay maalintaa fasax haystaan ay ka qaybgeli karaan caleemasaarka waaya maalintaasi dabcan marka la dhaariyo xafiiska ayuu horey ka aadi doonaa maxaa laga filayaa madaxweynaha cusub ee donald trump maalmaha koowaad maxaa laga filayaa run ahaantii siyaasadiisa qeybta ugu horeysa ma ahaan dee siyaasad hadda inugu cusub afar sanoo hore ayuu madaxweynahan trump uu xukunka soo hayay waxyaabaha aadka uu diiradda u saari doonana xilligii uu ololaha doorashada ku jiray buu aada uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a arrimaha socdaalka ah oo uu rabo inuu wax ka bedelo waxaa ka mid a xiriirada uu la leeyahay dalkan maraykanka wadamo badan khaasatan dhinaca ganacsiga waxyaabaha aadka looga walwalsan yahay waxaa ka mid a inuu kusoo rogi doono si deg dega canshuur badeecadaha dalka maraykanka soo gala wadamada qaar ka yimaada in canshuur la saaro taas oo lafteedu walwal badan ku haysa wadamada qaar waxyaabaha haatan ayaguna soo baxaya oo ayaguna la filaya waxaa ka mid a qaabka uu u wajahi doono dad badan oo uu magacaabay oo qaarkood haatan ay laga yaabo inay adkaato in laga ansixiyo aqalka sare ee sanadka khaasatan wasiirka caafimaadka oo kale hadda la hadal haya iyo wasiirka difaaca
dhanka congaresska marka aan fiirino xisbiga republikaanka ama jamhuuriga ayaa haysta aqlabiyadda labada aqal xafiiska aqalka cadna waatan madaxweynaha uu ku fadhiyo oo jamhuuri ah marka wada shaqaynta la filayo inay dhex marto ilaa intee ayay gaarsiinsanaan kartaa madaxweynaha iyo labada aqalba run ahaantii waxaad moodaa madaxweynaha inuu kusoo beegmayo xili uu aada u nasiib badan yahay oo labadii aqalba ay la wareegeen xisbiga jamhuurigu sidoo kale waxaa muuqata in aad moodo in labada aqalba mudanayaasha ka tirsan ay aada u taageersan yihiin ajendaha madaxweynaha donald trump waxaa jira shakhsiyaad waa laga yaabaa sanadka ku jira in ay diidan yihiin qaar lasoo magacaabay wasiirada san hore usoo sheegnay laakiin guud ahaan waxaa la filayaa labada sane ee hore in ay wada shaqayn aada u sarraysa dhex mari doonto madaxweynaha iyo labada aqal sidoo kalena waxaa xusid mudan maxkamadda sare ee dalkan maraykanka lafteedu inay dhinaca jamhuuriga u janjeedho marka waxaad moodaa hadda laamihii awoodda dalka maraykanka oo dhan inay hal xisbi ay gacanta u galeen waayahay madaxweynaha la doortay trump shalay waxa uu sheegay in haddii loo baahdo uu isticmaali doono military si maraykanka uu usoo ceshado maamulka marinbiyoodka panama iyo weliba jasiiradda greenland marka maxay tahay sababaha uu arrintaas u leeyahay runtii arrintani waa arrin haatan soo baxday waana arrin xiise gaara keentay weliba siyaasadda dalkan maraykanka haddii aan kala qaadno oo arrimaha greenland iyo aan u kala qaadno panama canal ama marinka panama mid waxaa hore u maamuli jiray sidaynu ognahay dowladda maraykanka waxa dhismaheedii iyo qarashkii iyo lacagihii galay ee lagu dhisay qayb weyn oo lixaadle ka qayb qaatay dowladda maraykanka xilligii jimmy carter uu madaxweynaha ahaa ayaa waxaa lagu wareejiyey maamulkeeda oo dib loogu celiyey waddanka panama marka madaxweynaha maraykanka wuxuu leeyahay waxaa saameyn ku sameeyey dalka shiinaha iyo wadamo aan saaxiibo la ahayn dowladda maraykanka taasina waxay keeni kartaa maadaama dowladda maraykanku ay qayb ka ahayd dhismihiisii horena u maamuli jirtay in uu dib u soo celiyo oo uu dib ula soo noqdo in ay qayb ka mid noqon doonto maamulkiisa marka taas lafteeduna ay ka hor yimaadeen haatan maamulka talada haya ee dalka banama arintan militariga waa arin aan anigu filayo wariyaha markuu weydiinaya inuu yiri arintan waa arin aan ka madhnayn waxyaabaha uu qaban kara madaxweynuhu laakiin waxaad moodaa in arrimahan weli ay uun qaab diblomaasiyad mari doonto ayna ka mid noqon doonto wadahadallada koley dhex mari doono maamulku markuu xilka la wareego iyo dowladda banama tan greenland haddaan usoo noqonno waa jasiirad aad waa dhul weyn laakiin dad aad u yarbaa ku nool sidaan ognahay greenland waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa konton iyo lix kun oo intooda badan boqolkiiba in ku dhow sagaashan ay dad u dhashay meesha yihiin boqolkiiba lix ilaa toddoba in lagu qiyaasayna ay yihiin dad asalkooda uu dalka denmark ka soo jeedo kulligoodna waxay haystaan dhalasho denmark waayo dowladda denmark ayaa hore u maamuli jirtay inkastoo maamul hoosaad ay hadda siisay marka arinta ah inuu dowlad saaxiib la ah dalka maraykanka in arin military lagala wareego greenland anigu ma filayo laakiin waxaan filayaa un in haddii uu dalka maraykanka u arko inay istaraatiijiyad military ama arrimo dhaqaale oo sida nooca macdano gaara oo laga helo jasiiradan oo muhiim oo ah ganacsiga yurub iyo maraykankaba in ay ka wada hadli doonaan dowladda denmark iyo dowladda maraykanka wadahadalna lagu xallin doono
kaasi waxa uu ahaa faysal darrio oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka isagoo minneabolis ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna nuur bukhaari halka aad nagala socotaanna waa washington in ka badan hal dhibic hal milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka daacuunka ee afka laga qaato ayaa gaaray koonfurta suudaan iyadoo dowladdu ay bilowday barnaamij lagu tallaalayo in ka badan boqolkiiba siddeetan dadka laakiin waxa uu wajahayaa caqabada badan oo ay ka mid tahay galangala'aanta meelaha lala tacaalayo ee uu sida xun uga dilaacay daacuunka shayla boni ayaa warbixintan ka soo dirtay jubba waxaana soo jeedinaya
dhakhaatiirta suudaanta koonfureed ayaa waxay isku dayi doonaan in ugu yaraan sagaal milyan oo qof ay ka tallaalaan cudurka daacuunka kaasoo inta badan laga tallaali doono carruurta iyo hooyooyinka iyada oo qiyaasahaasi loo diri doono meelaha kulul sida magaalada bentio wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in toddobaadkii hore boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof ay u dhinteen cudurka daacuunka iyadoo saddex iyo toban kun oo kalena laga helay bakteriyada ilaa iyo hadda doctor gabriel bom ayaa yidhi dabcan waxaan sidoo kale horey aan u helay xoogaa tallaal ah maaha sida tallaalka daacuunka oo kale oo la soo saaray oo durbadiiba hal meel la dhigay kiiskii ugu horreeyey ayaa waxaa laga soo sheegay sebtembar saddex iyo labaatankeedii raanka oo waqooyi bari ka xigtay caasimadda laakiin marka dalka uu isu diyaarinayo in la sameeyo xoog saarid tallaal oo ballaaran geedi socodku waxa uu wajahayaa xooga caqabada culusa tinchin qot waa mid ka mid ah dhibanayaasha daacuunka dilaacay waxa uu sheegay inuu arkay dad u dhintay cudurka iyadoo qaar kale oo badan ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka ee deegaanka oo doonaya gurmad caafimaad oo deg dega khuud ayaa waxauu yidhi waxaan ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka waxaana jiray qof laga shakiyey inuu qabo cudurka daacuunka bukaankuna wuxuu ahaa shan jir wuu mantegayey hawsha shaqaalaha caafimaadkana ayaa waxay ahayd mid aanay qaadi karin dhiig oo xididka laga qaadayo bukaanku ma uusan awoodin inuu helo dareeraha afka wuxuuna u dhintay fuuqbax daacuunka waa caabuq shuban ba-an ah oo laga helo biyaha wasaqaysan ee la cabo haddii aan la daawinna waxa ay noqon kartaa dhimasho saacado gudahooda kood ayaa waxa uu sheegay in ay jirto weli caqabad weyn oo helitaanka daryeel caafimaad ah ee la dagaalanka daacuunka waxa uu yidhi qaar ka mid a xubnaha bulshada ma helaan galaangal sababtoo ah bentu halkan waxaa ka jira daadad waxaa jira meelo aanay shaqaalaha caafimaadku gaari karin sababtoo ah daadadka iyo sidoo kaleeto arrimaha ammaanka sida laga soo xigtay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn in xaaladaha nololeed ay liitaan koonfurta suudaan kuwaasi oo abuuray daacuunka stefani nagay waa isuduwaha mashruuca emsf ee wax ka qabashada daacuunka ee bentu oo ku taala degmada robcona oo ah aag ay ku nool yihiin qaxooti badan waxay tidhi halkani robkina dilaaca cudurka ayaa si aad ah u hafiyey nidaamyada maxalliga ah ee mas-uulka ka ah iskudubaridka jawaabta iyo kor u qaadista waxqabadyada wadahowlgalayaasha kale ma haystaan maalgelin ku filan si si habboon ay ugu kordhiyaan xeerka loo baahan yahay taasi oo ah mid ballaaran iskudubaridka jawaabta guudna ma ahayn mid xooggan oo lagu maareeyo jawaabta iyo in la hubiyo in baahiyaha si ku filan loo daboolo dowladdu waxay sheegtay in xoog saaridda tallaalka la filayo iyadoo taageero laga helayo la howlgalayaasha caalamiga sida emsf iyo ururka caafimaadka adduunka ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo boqol iyo afartan iyo saddex kun oo qof adduunka oo dhan ay u dhintaan cudurka daacuunka sanad walba
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo nala socodsiinayey warbixintii shayla poni ay ka soo dirtay jubba koonfurta suudan halkaasi aad nagala socotaana waa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo diyaarisay oo nala socodsiinaysa zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh muqdisho doctor aysaluul marka hore soo dhawow waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka banaadir bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu kusoo bilowday markii hore asalaamu calaykum zaynab iyo bahda v o eda waad ku mahadsan tahay waraysigaagii magaciigu waa doctor aysaluul maxamed sheekh cismaan ganacsato ganacsi ku jirtay muddo afartan sano deganayd muddo wadanka talyaaniga halkaas ooan xataa kasii waday burburkii dowladda dhexe ka bacday ganacsigeyga oo aan dukaaman aan ku lahaa magaalo madaxda talyaaniga ee rooma ganacsigayga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii wuxuu soo socday muddo aada u dheer haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaalo madaxda muqdisho ee xamar oo aan ku leeyahay businesyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad dukaaman oo aan ku leeyahay oo airboortka gudihiisa aadan cadde muddana kusoo jirtay ganacsiyada ku saabsan businesyada waaweyn oo import exportka ah ee soomaaliya marka gabdhaha soomaaliyeedna su haysata inay u tahay hormuudka ganacsiga ee wadanka hadda dadkii qurbajoogtii ay wadanka kusoo noqotay qurjooge u ah leh urur soomaali woman business association la yiraahdo oo ka caawinta gabdhaha yaryaro oo raba in ay businesska usoo biiraan waxaad sheegtay in muddo ka badan afartan sano aad kusoo jirtay howlahan ganacsiga goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibadiisa aad ganacsi ku yeelato wadanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa saynab afartan sano ka horsaan hore kuuu sheegaa anigoo aada u dhalinyaro ah ayaan shaqo iyo businessba labadaba bilaabay reer dhaqanaysa shaqaysa jaamacad dhiganaysa usoo maray wakhtiyaal kala duwan oo aada u adag alxamdulilah ilaahay wuu igu guuleeyey busineska waxaan aaminsanahay in sidiisaba busineska uu yahay wax barakaysan manaala markii la qaxayna qof meel istaagtay oo qeyr ama caawino ama lacag ka sugaysa ma ahayn wadankii aan deganaa qof xooggeeda maasha oo shaqaysata oo business yar ka bilowday dukaaman dukaan keligiis ka bilowday kabacdina noqday saddex dukaan ku leh meelsha meesha ganacsiga ugu weyn ee wadanka talyaaniga oo train stationka u dhow kabacdina markii aan go-aansaday labayo toban sano ka hor inaan wadanka kusoo noqdo dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho inay shaqo bilowdo in ay hal abuur suubiso ururkaas aan suubiyey ururkaasoo waktiyadii hore oo gabdhaha iyo injo-ooyada ay shaqeynayeen si fiican iigu soo shaqeeyey inkastoo muddadan dambe mucaawinadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aada ay u yaraadeen laakiin muddo labaiyo tobankii labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa lixiyo tobankii shan iyo tobankii si fiican usoo shaqeeyey gabdho badanna gacan siiyey midda kale gabdhaha soomaaliyeed waxay la-yihiin dad hal abuur iyo wax u suubiya iyo kuwa kuwa daljooga ah iyo kuwa qurba joogta ahba qof kastoo aniga ilamid ahna wuu jeclaan lahaa inuu wadankiisa inta kusoo noqdo in uu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto aada buu qof kasta u jeclaan lahaa dadka inta badan daruufo gabdhaha special daruufo ayaa ku haya dibadda oo ah ilmo iskool u dhigta waalid oo ay meelaha ku hayaan duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba in ay dibadda joogaan laakiin annaga kii u leh possibility in ay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin aad ayay wadanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan ay ugu soo noqonayaan marka iyagoo weli caada skills fiican wata wax soo bartay experience fiican oo nololeed oo qaabkan loogu noolyahay dibadaha soo bartay ayay gabdhihii wadanka kusoo noqonayaan kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxooda nagama nagama yaraystaan oo marka aad ka bilowda small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada kuwa cunada raashinka suuqa ku gada kulli gabdhaha kulli oo soomaaliyeed waa gabdhaha al abuur leh doctor aysaluul waxaad ka mid tahay ee qurba joogta dalka kusoo laabtay ee hal abuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada muqdisho maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee banaadir maanta sidaan hore kugu sheegay aniga wadanka waxaan kusoo noqday labaiyo toban sano ka hor runtii gabdhaha gobolka banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ganacsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho waa gabdho runtii aada waxbarashadoodii ama shaqadoodii level kasta ha kala ahaato midda shaaha dariiqa ku gada midda businesska dukaaman kale midda import ama export alaab suubisa kulligood gabdhaha soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka banaadir jooga kalama yaraystaan marmar waxaad moodaa gabdhaha qurba joogta xoogaa waxbarashadooda iyo iskiilska ay kusoo barteen ardi qurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ay gabdhaha soomaaliya jooga oo aan wadanka ka bixin ay ku shaqeeyaan gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe wadankay ugu soo qulqulayaan maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay wadankooda kusoo noqdaan ka shaqaystaan xoogaa furfurnaan gabdhaha dhinacooda in ay dukaaman furtaan in ay baabuur wadan karaan in ay shaqaysan karaan oo ay dowladnimada ama burburkii ka bacdii waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay wadanka kusoo noqdaan oo ay wadanka ka shaqaystaan marka zaynab saan kuu sheegay annaga kii ilaa kii gabdhaha waxay heli waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo taas oo u ogolaanaysay gabdhihii in ay horumariyaan ganacsigooda kontan xalqaanka tulaysa ilaa tan shaahi karanaysa oo aqab tarmuusyo iyo koobab iyo ay wax ku gadtaan ay ku ganacsadaan la siinayo hadda waa xoogaa yar waa waa yara gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaadaya iskiilskooda xoogaha way nagu yaraadeen laakiin gabdhaha soomaaliyeed intaaba uma aysan joojin weli hore bay u socdaan muddada aada ganacsiga kusoo jirtay ma jireen caqabado aada la kulantay amaba culeysyo kaa horyimid muddadaasi wallaahi saynabay markaad dumar tahay ama haween tahay caqabadaha markasta way iska badan yihiin maxaa yeelay ragga aan challengeka kula jirno oo aan rabno wixii ay qabtaan ama aan ka wada fiican nahay gabdhaha haddaan nahay ama aan qaban karno mar kasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin waa idinka maarkino fiican yihiin waa idinka aqoon badan yihiin mar kasta ragga wuxuu isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kista yarta ah ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaanay ragga isku dayaan ragga soomaaliyeed specially waxay ka jecel yihiin haweenka guri joogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn hal abuur ama dhaqaale ayaga ka ka suga ayaga ay masaruufaan oo ay iyaga biil ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka yeelanaya xorriyadda dhaqaale taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha ay dhib ay shiddo ay ku noqoto in ay ganacsigoodii hormariyaan marka caqabadaha waa badan yihiin goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato sababta oo ah ma haystaan dhaqaale ee gabdhaha small businesska specially ku jira ma haystaan dhaqaale ay ku ijaartaan businessyo ay ku dabalgareeyaan markay shaaha kasoo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo xaafado ah ama gaari gacan ay wax ku gadato ama ay suuqa la fariisato khudaar iyo la fariisato ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo ama wadci u ogolaanaya in ay hore u mariyaan businesskooda marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaasay kaga yimaadaan hadalkaaga waxaa ku jira in dhanka kale aada samaysay urur gabdhaha doonaya inay ganacsiga kusoo biiraan ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka bal sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha dumarka uu sameeyo sidaan kuu sheegay sanadadii hore ilaa kii gabdhaha waxaan suubin jirnay tababaro waxaan businessyo ayaan u tilmaami jirnay aqab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan xalqaan ha noqdo tarmuusyo iyo koobabka iyo alaabshaah iyo suuqa kuwa gataan ha noqdo lacag yaroo horumarayso oo microfinance ah oo ay business yaryara ku bilowdaan gabdho badanaa ka aflaxay gabdho badanaa wax ku bartay gabdho badanaa xarqaan iyo dhartalow iyo cunno karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo waxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad waxbartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qayb inay ka noqdaan rabeen runtiina waxay ahayd waqti fiican oo hay-adaha dadka caawimi jireenoo tababarada iyo wax iyo la siin jiray enji-ooyadii hadda shaqooyinkii wayba iska soo yaraadeeno alxamdulilah laakiin wasaaradaha haweenka iyo waxay siiyaan weli waxbay baraan gabdhaha waxbay tababaray u furaan marka weli hadda dhinac oo maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii kumeel gaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaabo badan dowladda hadda gacan naga siiso si gabdhihii lagu horumarin lahaa oo wax lagu bari lahaa marka waxaan rajaynayaa gabdhaha qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxooda iyo aqoontoodii iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay wadankii sidaydoo kale kula soo noqdaan gabdhihii ka caawimaan waxbaraan maxaa yeele wax badanan annagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteennii ee aas-aasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaabo ka badanaa nolosha experienceka dadka leh ayay siin karaan dadka aanan experienceka ama lahayn ama business raba inuu bilaabo qofka marka uu leeyahay experience oo afartan sano soddon sano oo business kusoo jiray asaaba macalin ah uma baahna xataa wixii uu buuggii iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory le ahaydo wax practica aanan ahayn marka gabdhaha waxaan kula talinayaa oo wax bartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax ka soo galay inay gabdhaha wadanka jooga usoo noqdaan gacan siiyaan wax baraan caawimaan wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan waa mahadsantahay doctor aysaluul inta badan dumarka soomaalida waxaa la tilmaamaa inay door bidaan ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani iyo inay shaqaystaan xilliga ay doonaan hase yeeshee waxaa weli farqi weyn uu ka jiraa baa laleeyahay amaba uu ka taagan yahay beec mushtarka dumarka dhaqaalo buuran kalama helaan ganacsiga sida la sheego marka loo barbardhiga ragga halka aanay ka muuqan kaalimaha sare ee shirkadaha waaweyn marka maxay yihiin sababta taa u diideysa dumarka ganacsatada ah saynab waa runtaa dumarka ganacsatada ah marka horeba dhaqaale buuran ay business ku galaan ma haystaan dadka ay caawimi lahaa ooma iscaawimi lahaana oo gabdhaha kaleeto haddii ay caawimi lahaayeen ayaguba wax badan ma dhaamaan ragga horta inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokeeyey specially dadka dhaqaalaha ka suubiya oo riskiga hay riski wadamada ah ka shaqeeya waa rag ragga dhaqaalaha ka suubiyey dagaaladii wadankan markaan mataala ahaan usoo qaato soomaaliyana ayagaa dhexdoodii unbaa iscaawima ayaga dhexdoodiibaa lacagihii ay ka suubiyeen dagaaladii ayaga ayaa iskula soo noqda ayagaa business ku wada gala ayagaa shirkado waaweynah oo ku furta ayagaa dhexdoodii isku filan marka gabar ama haween waxba aanan haysan ama dhaqaalo yaro oo waxba meel ku gaari karin haysata inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan marka gabdhaha saasay waxay ugu haraan from the beginning waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen maxaa yeele marnaba ma helayaan rag ka caawima ama sida ay ragga iyagoo isu caawimaan rag u caawima ma helayaan midda labaad waxaa waaye ragga boqolkiiba sagaashan soomaaliya waxay intiqaadsan yihiin naagaa gurigooda ha joogaanoo ilmahooda iyo ha dhaqdaano annagana biilka aan u keenno xitaa naagtan wareegayso shaqaynayso duurka taaganoo jidadka taaganoo shaaha ku gadayso waxay u haystaanba dembi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan kuwa oo oo oo badan oo isleh oo isleh waxwaa qabsan karaanna oo naagihii ha shaqeeyaanna dhaqaale ay naagahooda ku maalgeliyaan ma haystaan kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor usoo kacaan oo ay mustaqbalka reerka ay wax ka dhisaan ama wax ka suubiyaan maxaa yeele waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah wallaahi wax kaliya ay uga gudbi karaan saynabay waa inay maamoy ayaga iscaawimaan haweenka ay dhexdooda garab issiiyaan garab cid kale ka sugahayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto haddaysan ayaga iscaawininna meel ma gaarayaan marka in waxaan kula talinayaa haweenka soomaaliyeed inay garab isisgarabsadaan garab isa siiyaan iska warqabaan midba midda kale ay ka awood ama dhaqaalo badan tahay inay tan kale ay caawinto in ay u arkaan challengeka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guulaystaan caqirtu ay faa'iidadiisa noqoto in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga isgarabsadaan dad kale wax kama sugayaan oo aan ilaahay ahayn kama sugayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda ama xataa nimanka ragga ah oo ay dhashay gabar waxaa dhici karta inay hooyadayd caawinto oo ay suuqa la fadhiisato wax la gado oo wax la qabato laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dholo jaamacada iyo waxbaa loo diraayo xataa hooyada kama sugayso caawinaad iyo gacan iyo ka sugi mayso gabadhana inta iskool soo dhigato wax soo qabato ee haddana hooyadeed suuqi iyo wax kasta ay ka caawin karto ay ka caawinsaa marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada iscaawima qofba qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha oga faa'iideeyo hadduu dhaqaale dhaamo ha ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo axsaabta ay yihiin inay kor usoo qaadaan doctor aysaluul gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay waxaa jira haween fara badan oo doonaya amaba jeclaan lahaa in ay yagleelaan ganacsi iyaga u gaar ah balse aanay garanaynin in halka ay ka bilaabaan maxaad kula talin lahayd haweenkaas
haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah maxaa yeele marmar waxaad arkaysaa laba naagoo raashin ama meelku wax wada karinaayo ama shaaq ku wada gadaayo ama badeeco ama dukaaman inta furtay laba naagoo deris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinayo badeecadda markay arkaan gabar dukaan meel ku leh mid kaleoo kami la mid aho waxay gadaysa gadaysa ka ag furata horta taas waa kala talinayaa waxaan kaloo kala talinayaa in ay ganacsigooda ay ku beysgareeyaan wakti gaaban ganacsiga sidiisaba faa'iida iyo khasaaro uu leeyahay waxaa la rabaa mar haddii xataa aad aragto in aysan businesska soconaynin oo khasaare oo laakiin lugaha uusan kula jirin in aad isku daydo inaad wax ka bedesho laakiin in aad tiraahdo businesskan waa khasaaro iska xirto haddana aad tiraahdo mid kaloo cusubaan raadina inay haweenka iska ilaaliyaan businesska marmarna wuxuu leeyahay high season marna low season uu leeyahay waktiga iyo wadciga iyo waxa ka jira xataa beledka ayuu ku xiran yahay marka in ay yeeshaan adkaysi maalin kasta ciid ma aha maalin kasta feesta ma aha maalin kasta faa'iido lama joogo in ay isku dayaan in ay ku fikiraan in ay isku celceliyaan ay gadaal u fiiriyaan waktigii fiicnaa oo ganacsigooda boominka ahaa inay dib u fiiriyaan raadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos oo u dhaco ama shaqayn waayo inay cilad bixiyaan laakiin in ay dhahaan maya bes waxaan ma shaqaynayaan mana wadi karna macquul ma ahan suurtagalna ma ahan waa mahadsantahay saynab intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctorayse luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay zaynab abuukar waxayna nala socodsiinaysay barnaamijkii umuuraha haweenka waxaadna kala socoteen v o a soomaali markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta arsenal oo gurigeeda ku martigelinaysay kooxda newcastle united lugtii koowaad ee koobka carabaw cup ee ciyaaraha semifinalka ayaa arsenaal gurigeeda cashar lama iloobaana loogu dhigay oo newcastle united ayaa waxaay ku dubatay arsenaal laba gool iyo waxba iyadoo qayb walibaahi ee ciyaarta kooxda newcastle united ay gool dhalisay ciyaaryahan alexander isaac ayaana qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay kooxdiisa goolkii labaad oo ay keentay kooxda kubadda cagta newcastle united isaga laftiisa ayaa ku lug lahaa laakiin kubad uu ku darbeeyey goolhay raya uu badbaadiyey goolhayu ayaa waxaa dabamariyey oo shabaqa ku cuskaday ciyaaryahan antony gordon kooxda kubadda cagta arsenal ayaana ciyaartaasi waxaa laga adkaaday laba gool iyo waxba oo lugtii koowaad ee ciyaarta semifinalka gurigeeda laga adkaaday lugta labaad ayaa shanta bisha february waxaa labadan kooxood ay isugu tegi doonaan egida st james barge magaalada newcastle oo kooxda kubadda cagta newcastle guriwa laakiin ciyaarta dabadeed tababare michael arteta tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu aada u dhaliilay kubaddii lagu ciyaarayey oo ay samaysay shirkadda puma iyadoo horyaalka waddanka ingiriiska lagu ciyaaro kubad ay samayso shirkadda nike waxa uu tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal sheegay in sababta laga adkaaday ugu wacnayd kubadda oo ciyaartooydiisu ku ciyaarideeda aanay la qabsanin waa kubadda ay samayso shirkadda bume laakiin waxa uu tababaruhu sheegay amaba aan idhaahda ee uu ku marmarsiyooday in guuldarrada ku dhacday uu kubaddaasi u aanaynayo si kastoo tahaba waxaa la isweydiin karaa haddii ciladu ay kubadda tahay maxay ugu suura gashay kooxda kubadda cagta newcastle united inay laba gool iyo waxba weliba arsenaal oo taageerayaasheeda oo lixdan ku dhaafayay gurigoodana joogay laga adkaado si kastoo tahaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal ayaa haatan buuq badan furay sida uu baahiyey youtube-ka ay leeyihiin taageerayaasha arsenal ee f t v waxay taageerayaashu inta badan ku calacaleen in tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal aanu dhaafsiisnayn amaba aqoontiisu aanay dhaafsiisnayn heerka ay haatan arsenaal joogto si kastoo tahaba taageerayaasha ayaa qaarkood waxay ku qaylinayeen macalin arteta in shaqada laga eriyo maadaama aanu awood ama aqoon intaa dhaafsiisan aanu u lahayn islamarkaana aanay ka sugaynin in horyaalka waddanka ingiriiska ama wax koob ahba uu qaado kooxda kubadda cagta ee arsenal dhinaca kale habeen dambe waxaa ciyaarta kale semifinalka lugta koowaad isla waqooyiga london kulan xiise badan uu ku dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee tottenham hatsbah iyo liverpool iyadoo lugta kalena la isugu tegi doono bisha february guriga kooxda kubadda cagta ee liverpool macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa isaga laftiisu culays weyn uu saaran yahay waxaana dadka qaar ay ka cabsanayaan haddii kulanka habeen dambe laga badiyo inuu shaqadaba waayi karo dhinaca iyo haddii aan jaleeco manchester united-na xidiga uu macalinkan cusub ee dhowaantan yimid uu kursiga kaydka ku iloobay una ciyaari jiray qaranka ingiriiska ee marcos rashford ayaa saf kooxaha talyaanigu haatan usoo galeen waxaa kubadda cagta ac milan yuventus ayaa la leeyahay xidigan ay isku haystaan inkastoo dhinaca jarmalkana ay u gacan haadinayso kooxda kubadda cagta ee burushia dortmund xidiga marcos rashford ayaana laga yaabaa bishan january inuu ka huleelo gegida old trafford ee kooxda kubadda cagta ee manchester united dhegeystayaal xubinta ciyaaranta ay kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa masxad dowlad ku dhaafaya sidaa iyo noolikooda
heestaasi dhiindhiin waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddayadii caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa washington idinkaga imaanaysay tan iyo kulanti dambe waa jacfar kuukaayoo idinku dhaafaya nabadgelyo
dabiicda ay siiyo dhulka barwaqa haadhahaaga waxaan iyo midab dhalalaha hooy dhibiicda ay siiyo dhulka barwaqa haadhahaaga waxaan iyo midab dhalalaha